بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii toddobaad kitaabka alyaquut nafiis waxaan kusoo jirnay booreysiga iyo gabagabaysiga makruuhaatu tayamumi booreysiga waxyaalihiisa la kahdo oo karaahiyada ah hadaa maxaluhu makruuhaatu tayamumi booreysiga booreysiga makruuhaadkiisu waxyaalihiisa la kahdo ithnaani waa labo kow takriirulmasxi masaxa celcelintiisa inuu qofkii boorkii isku celceliyo waa karaahiyo tan labaadna wa takhiiru turaabi ciidda badinteeda ciid badan inuu isticmaalo soo qaato oo ismariyo iyana waa karaahiyo waaba la iska fududeeyaa ciidda waa nagii soo qaadanaynay mubdilaatu tayamumi haadaa kanina mubdilaatu tayamumi booreyska waxyaalihi buriniya wey mubdilaatu tayamumi kahiiratun way badan tahay mubdilaadka buriya booreysiga minhaa waxaa ka mid a alxadau xada oo qofkii haddii dee ka jabo booreysigu waa buraya iyo wariddatu ilaah baan ka magalnay riddada diinta oo laga noqdo islaamnimadiibuu qofkii gooye oo booreysi waa ka buri labaduba waa sidaas marka iyaduna waa burinaysaa riddadii waxaa kaloo burinaya watawahumulmaa-i biyo ismoodsiintooda tawahum tawahum iyo shaki iyo danni iyo yaqiin baa kala jira waa afar tawahumulmaa tawahumku waxaa la yidhaahdaa ismoodsiiska malayntaas waxaa weeyaan biyo inaa helaysaa malaynaysaa ismoodsiis laakiin inaadan helayn baa kuure ka baa badan macnaha biyo inaad helaysaa ismoodsiisay waxaase kuu xoog badan inaadan helayn baa ka badan inaad helaysa tawahum baa taa la yidhaahdaa helid la-aantaa xoog badan shakiguna waxaa weeyaan inaad helaysid iyo inaadan helayn waa kuu siman yihiin waa waa khamsiin khamsiin waxay ka dhigan tahay fifty fifty waxay dhahaan hadda oo kale waa waa boqol kiiba konton konton waa waa wax labada dhinac saman yihiin waxa inaa helaysa inaa weyse ayb midka kalena danni baa la yihahdaa waa male biyihii inaa helaysibuu qofku maleeyey inuu helayo baana uga rajaxnaan badan inuu waayayo waa tawahumkii cagsigeeda midda kalena waa yaqiinda iyado yaqiin waaba la yaqaan waaba hubaal waawaa inaa helaysaa hubta iyo wixii la mid a biyogu ismoodsiiyey khaarijo salaati salaada dabadeed wuu booreystay isagoo aan weli salaadii gelin buu biyo ismoodsiiyey maxaa dhacaya markaas booreysigu waa bure amaa hadduu salaadii galo khaarijo salaati buu ku yidhi salaada dabadeeda salaada hadduu galay ismoodsiiska qalbigiisa kusoo dhaca waxba yeeli mayo waa waa wadanaya salaadiis kama burin salaaddu noocay doonto ha noqoto salaad booreysiga ku dhacaysa ha noqoto oo waa salaadee waa waxa weeyaan meel inta badan aan biyaha laga helin oo masooro ah ama meel lagana helo lagana waaday waa u simanta ama salaad ha noqoto aan ku dhacayninoo meesha haddaa ku booreysato meel inta badan biyo laga helo salaadda waa la soo ceshaa haddii kalena lama soo cesho walcilmu cilmigii baa ka mid a ogaansho baa booreyskii ku buraya biwujuudilmaa biwujuudilmaai biyo helidood wuxuuba ogaaday cilmi inuu biyo helayo buu ogaaday iyana booreysi waa buraya markaas kow biyo la-aan buu u booreysay dee biyihii baaba la helay waaba lasoo agdhig roobkii baaba ku dulda-ay iyo wixii la mid a wاlqudraةu karid baa boor boorayskii burinaya calىa amanihi lacagtiisa awal biyo lamaba waayine lacagtuu ku gadan lahaaba waaye warweesaa siiyana dee lagama yeelin iska bilaasha inaa biyo waa iib wuxuu ku gatana waa waaye hadda wuxuu awooday calىa amani lmaai biyaha lacagtoodii biyihii lacagtoodii buu helay bes dee lacagla waa boraysi waa ka buri ilaa biyihii baa ku ag yaalle gado santiyadii yarka ahayd oo ku gadan lahaa iyo halkii doolari wixii baa loo soo tuuro waaba helayba ama mid baaba jeebka ugu riday calaa kulli xaal lacagtii buu helay khalaas boraysi waa ka buri wazawaalu lcilati baa booraysiga buriya ciladii suulideeda ciladii almubiixati booraysiga banaynaysay cilad baa awal booraysigu u banaanaaday qofkan cilad buu qabay ciladii baa suushay xanuun buu la weesaysan waay wixii baaba ilaahay u daaweeyey bas hadduuba daawooyo ciladanba awalba la booraysae booraysiga waa buri marka intaan iyada haddii salaaddii lagu jiro waa la fiirinayaayo waxa weeyaan xataa salaaddii haddii lagu jiro oo qofkii salaaddii galay lacagtii helo uu ogaado biyihii yimaadaan oo cilmi biwujuudilmaa biyihii helo ciladii ka baxdo waraysiga waa buri xataa haddaan lagu jirina kaba sii darante waay keliya middaa lagu yidhi tawahumulmaa keliya waxaa iyada loo shardiyey tawahumulmaa khaarija salaati salaada dabadeeda weli salaadii aan la gelin buu biyihii ismoodsiiy shardi gadaal ka imaanayana waa la socdaayo walaa xaa'ila xaysu laa xaa'ila teedahna ma jiro fasalka meesha u dambaysa biyihiibuu ismoodsiiyey salaadiina weli ma gelin biyaha wax xaa'iloo kala mancinayo isku diidayana ma jiraanoo cadow iyo bahal iyo baahasho biyaha u baahan yahay iyo ma jiraan waaya meesha marka waxaa yaalla waa afar shay tawahumulmaa kow dheh alcilmu biwujuudilmaa'i laba dheh waalqudratu calaa famanihi saddex dheh wa zawaalu lcilati almubiixati afar dheh waa afartaas ciladii awalba booraysiga bannaysay qof baa awalba wax u booraysay biyahan cilad inuu hadduu isticmaalo cilad iyo dhibaato ay ku dhacdo wuu jiranaa ciladii baa suushay dee boorkaani marka wax kama jiraan waxaa kaloo afartan meesha yaalla meesha salaada qofka hadduu salaadii galay makaanka salaada lagu tukanayaa la fiirinayaa salaadaani waa inoo soo socotaa waa sadarka dambe meeshaani hadday tahay meel biyo u qaaliba inta badan biyo laga helo naadir baa marmar dhifaa biyo la waaya naadirna xugun male ma maqasho naadir baa loo biyuhu marmar loo waayaa marka waa in haddii lacagtii oo helay hadduu biyihii helay haddii waxaas waa waa ka buraysaa meeshaa la biyo u qaaliba wixiina heli cilad kalena ma jiro ayb waa salaada gudaheeda salaada dabadeeda hadday taho weli uusanba gelinna wixii uu helayna biyihii helay iyo wixii la mida ama lacagtii helayna waa la mid haddii meeshu ay tahay meel inta badan aan biyo laga helin salaadii uu galay salaadiisi waa u jidhaa waa tukanaya waraysigana ka burimayo assalaamu calaykum assalaamu calaykum markuu yidhaahdo oo ka baxo salaadiisana u asaxday baa booraysiga buraya ilaa hadda biyo ag yaalle booraysigana ma sii soconayo halkaas ku dhammaado waa intaa ilaa fi salaati saaqidati marka halkan waxbaa lasoo qadaraa waalcilmu biwujuudilmaai biyaha helidoodii oo la ogaaday booraysiga waa ku burayaa waalqudratu calaa amanihi lacagtiisoo la awooda waa ku burayaa wasawaalulcilati cilada zuulideed cilada almubiixati banaynaysay oo zuusha booraysiga waa ku burayaa kulli waxaasoo dhan oo salaada dhexdeeda lagu jiro ilaa fi salaati salaadii mooyaane salaadii asaaqidati dhacaysay bihii booraysiga ku dhacaysay salaadii booraysiga ku dhacayso meel haddii lagu boorayso salaada lagu tukado booraysigaa salaadii ku dhacayso ee aan salaada la soo celinayn oo lasoo qallaynayn mooyaane oo fi halaathi alakhiirati hatay saddexda dambe waa saddexdee afarta shay kii u horeeyey ka jar tawahumulmaa ka jar maxaa ka dambeeya alcilmu biwujuudi lmaa kow waalqudratu calaa amanihi laba wazawaalu cilati mubiixati saddexdaa wey saddexdaa hadday tahay salaadiina ku jiro bes salaadiisi baa u jidha booraysigiina ka burmayo lianna salaadaani waxa meesha uu ku boorayso uu ku tukanayo waa meel aan biyo qaalib u ahayn oo oo masooro ah aan biyo laga helin inta badan marka haddaad doonto waxaa soo qadaran kadhaa waxaa dhihi kadhaa fayabdulu tayamumu waa la qortaa haddaad aragtid booraysigu waa burayaa gadaal usoo bood في الثلاث أسبوع في ذنا بمعنى باكر في الثلاث بالثلاث صدح لي الأخيرة الدنب صدح لي الدنب أفرت توهم ككرر صدح الدنب هذا أن ترينيني دحض بوريس وبريا كذالو نقمسنا إلا في الصلاة بالصلاة صلاة دي موياني صلاة دي الساقطة كل عيسى به بوريسك إلا إلا مركز هذا واحد كذا إلا أن تحدث إني سود الريدو الثلاثة صدحضاني أو صدحضاء العلم بوجود الماء القدرة على ثمنه زوال علة المبيح وصدحضاء إن صدحضاء سيني سود الريان ويمادان موياني في صلاة صلاة دي أساقدة كل عيسي به بوريسك meesha aan ku tukanay anigu aan ku booraysay waa meel haddaan ku boorayso aan salaada qala laygu lahayn anoo salaadii ku jiraa biyihii la keenay anoo salaadii ku jiraa lacagtii la helay anoo salaadii ku jiraa ciladii qofkii ka biskooday khalaas salaadiisi waa u jidhaa booraysigiina kama burin shardigaana ku dar waxaysu meel wayabdulu tayamuum waa soo qadaran kadhaa booraysigu waa buraya xaysu meeloo laa xaa'ila teedaha uusan jirin fi larbacati alakhiirati afarta dambe saddexdii haddeer kii ka horreeyana ku dar tawahumkiiba aa moogta afartaba aan wax teedaha jirin teedaha maxaa la dhahaa wax maanica oo ka celinaya markuusan jirin weeyaan oo tawahumkii baa saddexdan ku daraysa afar buu ku noqonaya maxay tahay marka midaan macnaheedu العلم بوجود الماء القدرة على ثمنه زوال علة المبيحة للتيمم هي توهم الماء كل اسكدر واي هدان حائل ترين هدي حائل تربيه واو اللي هلي لكن أضاب أون أو من أباهن dee maanic baa jira marka booraysigaadu burimayo wey helidoodu marna booraysigaadi waxba yeeli mayso biyahan marna ma isticmaali kardho naftaada ugu baahanta waa qodob ama dugaag iyo bahal iyo libax iyo waxbaa biyihii ka sokeeya xaa'il baa jira xayu laa xaa'ila waa maxay maanic uusan jirin xaa'il mid kale teerahaya haddii teerahaasi jiro booraysigaadu burimayo wey ama biyahan si unbaa ugu baahan tahay aada uga maarmi karin bes booraysigaadu ma burayo waa kuu jiraan marka intaa xoogaa waa lagu celceliyaa waa in xoogaa isku noqnoqonaysa intaa marka halkaa looga soo tago masale uu sharaxa ka qabtay wuxuu leeyahay masale dadku inta badan iska halmaamaan weeyo dad badanoo jamaaca baa maalan ama qof un baa biyo haysta gaaribu wataa biyo biya u saaran kuwo kalena gaari kaley wataan biyana ma haystaan bannaan baadiyahaasaa la maraya biyihii baa waxaa loogu baahday cabitaan ama in cunno lagu karsado ama gaarigaaba u baahday gaarigasoo laguma shubo biyaha ow lisayaaratin bir ama gaariga laftiisa in lagu shubo u baahday laakiin taa kitaab mucaasir oo sharaxa inta gaariyaashan ee adduunkaa soo baxay sheekh ahaabaa sharxay marka mithaalkii buu kusoo daraya kuwii biyaha haysay waxaa ka xaaraana gaarigu biyaha u saarnaayeen biyahoodii inay ku weysaystaan iyagoo og mar hadday og yihiin gaarigan kale dadka la saaran inaysan waxba haysan biyaha kama isticmaali karaan inta iyagu isticmaalaan maaha inta kale waa inay qoladan kale aysan kaga weysaysan meesha waxaa loo baraarujinaya waxaa laga qofkan cilmiga lahayn inuu dhaho war annagu biyaha iyaga waa ku weysaysananayo oo annaga aan ka maarmin lama rabo markaa inuu saas sameeyo masaladaas halkaa uga sooto wuxuu kaloo halkaas sharaxa uga hadlaya dadka kabaygu saaran yahay iyo qaabkay u weesaysanayaan iyo qaabkay u booraysanayaan iyo salaadaha inta la soo celinaya iyo inta aan la soo celinayn iyana waa cashar dhan oo sharaxa qoraya kutubta kalena waa lagu gaaraya insha allah alxaydu xaydkii wixii la dhihi jira caadadii wey alxaydu xaydku luqatan min jihati luqa asayalaanu waa sayalaan baa la yidhahdaa luqada marka laga hadlayo sayalaan idaa saala ma ahu waxaa la dhahayaa toggiibaa yaa xaadal waadii toggiibaa dareeray weye xaydkaas hadda ku jira waa asayalaan waa dareer luqada xaggaasu ka soo jeeda wa sharcan xagga sharcigana damu jibillatin dabeecad dhiiggeed weye dhiig cudura maaha waa dabeecad dhiiggeed kaasoo dhiiggaasu yakhruju ka soo baxaya min aqsaa raximilmar'ati haweeneyda raximkeeda meesha u dambaysa xidid ah calaa sabiili sixati caafimaad wadadeed buuna kusoo baxaya maa qofki inuu jiran yahay qofkii caafimaad qaba baa dhiigga caadada imaanaya fii awqaatin buuna soo baxayaa waktiyaal oo maksuusatin gaar ah maalin kasta iyo mar kasta maaha xilliyo gaar ah iyo maalmo gaar ah buu yimaadaa bishiiba waay wanifaasu dhigdhalmuhu wadamu waa dhiigga alkhaariju soo baxa caqibal wilaadati umulidda ciribteeda umusha ka hor maaha ilmuhu intuu yimid kabacdi dhiigga yimaada baa nifaas isna la yidhaahdaa taasina wataa marka awqaatu waxaa dhahdaa awalu waqti imkaanilxaydi xaydka suurtagelnimadiisa waktiga u horeeya goormo u horeyso qofka dumarkaa dhiiggaas heli karaa wa qaalibuhu iyo qaalibkiisa iyo wa aakhiruhu aakhirkiisa intaasaa laga hadlaya awalu waqtin waqtikan ugu horeeya waqtigaasoo yumkinu suurtagala an taxiida inay xaysho fiihi dhexdiisa almaratu haweenaydu tiscu siniina waa sagaal sano gabadhu sagaal sano markay jirto sagaalkaas sanoo qamariyatin dayaxa loo nisbeeyey waa sanadka qamariga ah maaha sanadka kale oo shamsiga ah ama miilaadiga ah maaha sagaal sano oo dayaxa la tirinayo ilaa bilaha dayaxu marna waa sagaal iyo labaatan bisha la tirinayo marna waa soddon lix bilood inay soddon noqoto lix biloodna inay sagaal iyo labaatan ku dhammaadaan ayib baa dhacda marka sagaal sano oo qamariyatin oo taqriibiyatin taqriib waa maxay dhoweyn loo nisbeeyey suuro dhoweyn waa maxay macnaha sagaalkii sano hadday ka dhiman tahay wax yar waa iska xayd wax yar baa ka dhiman maalmo yar baa ka dhiman waa taqriibiyatin taqriibi baa markaa la yidhaahdaa macnaha wax aan badnayn baa ka dhiman marka xayd baa lagu xukumayaa xayd ayaa lagu xukumayaa waaya shan iyo tobankii beriyo dhiigga ay heli lahaayeen xayd iyo intii muddo yar baa ka dhiman oo intii u waasac noqon lahayda wey dhiigga iyo ma garanaysaa bes wa qaalibuhu inta badan dumarku markay dhiigga helaan waa cishruuna sanatan labaatan sano gabdhuhu markay gaarhaan baa u badan in dhiigu yimaado waay walaa aakhira lahu aakhirna uma sugnaan aakhir u dambeeya oo la dhahaya da-daas khasab dhiiggu ha go-o taas buu ka hadlayaa maya walaa aakhira lahu marka dee dumarkaa garanaya oo cibaadaadkoodii iyo arrimahoodii iyo waxaa la rabaa inay iyagu la socdaan oo culumtaan bartaan ayib culimmada kutubta qodhay aada bay u axkaamta u qoreen sida imaamu nawowi iyo ragga la midka ah oo dumarka iyo axwaashooda iyo waxaas sidaasoo ay tahay maaha in qofka wax ka qoray uu reer ama yeeshay ama guursaday imaamu nawowi oo kale axkaam tiro badan buu ka qora maca daalikana maba guursan imaamu nawowi marnaba ma guursan caruurna maba dhalin cilmi unbuu ka tegay waqtigiisoo dhan cilmi buu gashay ayb marka tanna waxaa laga hadlayaa aqalul xayd xaydka inta u yar wa qaalibuhu qaalibkiisa inta badan intuu joogo iyo wa agaru inta u badan uusan dhaafayn aqalul xayd xayd inta ugu yar yowman waleylatun waa habeen iyo maalin ma aha in lagu leeyahy hameen ha bilowda ama maalin afar iyo labaatan saac saacaduu doona hakaga soo aaday waa inuu wax ka joogaan wa qaalibuhu qaalibka inta badan dhiigu joogana waa sittun lix beri aw sabcun waa toddoba wa agaruhu inta u badanoo dhiigu uusan dhaafi karinna waa khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood shan iyo toban maalmood intaasaa ugu badan haddou dhaafo dhiiggaas xanuun buu noqonaya istixaado iyo dhabar furan baa la yidhaahdaa si kalou noqonaya ayb waxaa soo hadhay aqalu duhri duhri inta u yar ee gabadhu daahir noqoto bayna alxaydatayn iyo laba xayd dhexdooda ahaaday iyo wa qaalibuhu inta qaalibka ah qaalibkiisa duhriga iyo wa agaruhu inta ugu badan aqalu duhri duhr inta ugu yar bayna alxaydatayni laba dhiig dhexdood laba xayd xayd iyo nifaas maaha khasab waa laba xayd waa khamsata cashara yowm awal dhiig intay ugu badnayd shan iyo toban dibishii maxaa haray shan iyo toban keliya hadhay khasab marka dhiigga kale inta la gaaraya shan iyo toban beri oo ay daahir tahay waa khasab in in la helo wa qaalibuhu inta qaalibkiisaana arbacatun wa cishruuna yowman waa afar iyo labaatan maalmood ilaa dhiigu haddii qaalibkiisu maalan noqdo lix beri waa soo marna haddee lix beri haddii dhiigu hayay maxaa bishii haray bishu waa soddone lix ka jar afar iyo labaatan labaatankaasa markaa daahir noqonaysaa aw amase alaaatun wa cishruuna yowman amba waxa weeyaan saddex iyo labaatan maalmood oo see ah dhiiggiiba wuxuu noqday toddoba beri bishii intee hadhay soddon bay ahayd saddex iyo labaatan intaasoo daahir ay noqonayso saddex iyo labaatan bay daahir noqonayso wa haddii bishu kaamil tahay dee bishu soddon tahay walaa xad axadu ma ahan liagarihi duhriga agarkiisa gabadhu intaas markay joogto intaasaa daahirnimada ugu badan lama dhahayo waxaaba laga yaabaa intaasoo sano inaysan dhiigga helin waxaaba laga yaabaa weligeed inaysan helin haa marka la dhihi mayo ilaa wa ilaa intaa markay joogto duhriga waa dhammaaday dhiigga waa inuu yimaado waa khasab lama dhahayo ayb aqalu zamani nifaasi nifaaska dhiiggiisa waktiga u yar dhiig dhalmaha iyo wa qaalibuhu qaalibkiisa iyo wa agaru inta ugu badan hadaa maxalu aqalu zamani nifaasi nifaaska waktigiisa inta u yari laxdatan waa ilbiriqsi ilmihii marku saas uu soo wada dhashay soo wada soocmay dabadda yimid ilbiriqsi hadday dhiig inta yimaado intaa ku go-o intaas wey nifaas ku dhammaado cibaadadeedii iyo salaadeedii hore ka bilaabaysaa umul baan ahay dhihi mayso ilaa dhiiggii dhammaayi wa qaalibuhu qaalibkiisuna inta badan dhiiggaas dhiig dhalmaha ah oo umushu ay dareemayso inta badan intuu joogo waa arbacuuna yowman waa afartan beri oo ay dhahaan afartankiibaa hiblaayo ku jidha wa agaruhu inta u badanna situuna yowman waa lixdan maalmood laba bilood lixdan maalmood in dhiiggii uu socdo dhiig dhalmaha waa inta u badan maa yaxrumu waxaa xaaraama bilxaydi bisababi lxaydi xayd sababtiisa iyo wanifaasi dhiig dhalme caada hadday jidho ama gabadhii dhiiggii nifaasku jiro maxaa xaaraan noqonaya sababtooda yaxrumu waxaa xaaraana bilxaydi bisababi lxaydi xayd dartiis iyo wanifaasi umulidda ay dhigdhalmaha dartiis axadda cashara shay-a koob iyo toban shay baa noqonaya xaaraan asalaatu kow kan koowaad waa salaad salaad gabadhaa looma ogolaa ka xaaraan hadhowna qalla lagama raba xataa ma qalaynaya dhiiggaas int maalmuhu hayay salaadeeda qalla lagama rabo wa dawaafa dawaafna waa ka xaaraan kacbada ilaahay wa masul musxafi kitaab qur-aana taabashada waa ka xaaraan wa xamluhu qaadidiisu waa ka xaaraan wa lubthu fi lmasjidi masaajidka lagu nagaado waa ka xaaraan وقراءة القرآن قرآن آخرين تسبع كحارانا بقصد القراءة قراءة وقصد كده يدو قرآن وقصديسة هذا هذا ديجي در إيه، وجيره لكن قرآن آخر سيسن وقصدين ورد إيه آيات أي كور هاتبوها إيه ورد إيه إيه أذكار إيه أي وجهده إيه دمله والصوم صومنا وكحاران صومك لكن هذا قلال الجربة بيش أنت كتكتي وين سوق الله wاطلاaq طلاaq in la fura xaaraana ninkeediibaa xaaraan waxaa ka a gabadhiio dhiiggaas ku jidha dhiig dhalmaha ah ama kaa xaydka ah, caadada ah inuu furo dee raggiiba haddaysan ogeyn oo iska furaan maba oga waa xaaraan bay ku dhacayaan inay furaan waa xaaraan mar haddaysan dalqada ay kala gateen iyo waxa aysan ahayn waa lama ogola inay iyadoo caadada ku jidha cidadaa ku dheeraanaysa oo ku furo walmuruuru baa xaaraana marid fi lmasjidi ay madho masaajidka dhexdiisa cinda khawfi talwiifi wax kaga daadasho ama wax ku dharoobid dhiig inuu ka gaaro cabsideed agteed hadday ka baqayso masaajidkii ma dhex mari karayso haddii kale laakiin isaa u dhex madho waxaa weeye waa ka- ka gudbaysa dhima lahaateen waxaa la mid ah qof kasta oo wax aan ficnayn islaamiga masaajidka kaa gaaraan dhiig baa ka da-aya nabar buu leeyahay boog baa ku taal ama masaajidka wax kaaga gaaraan ama kaaga daataan buu is leeyahay waanasan dhex marin waayo kaadidii baa soo dhaafaysa sida dadka hadda qaar xanuunada qaar iyo wax la mid oo kale yaa uu ka baqayn masaajidkii ee khatartaas intay ku timaado masaajidkii sidaas ku ku gaarsiiya najaasaa saas oo kale waxaa kaloo xaaraana walistimtaacu raaxaysi bimaa bayna surati bimaa makaan bayna surati xudunta iyo warugbati lowyada dhexdooda oo ninkeedii kama taaban karo xudunta iyo lowyaha inta u dhaxaysa waay wadahaaratu baa xaaraana dahaaro qaadasho biniyati tacabudi cibaadaysi niyadeed inay qubaysato iyadoo isleh aa cibaadaysatid dhiiggiina weli jiro lama ogola laakiin inay iska qubaysato qabowsi iyo wasaq iska dhaqid iyo wixii la mida waa loo ogolyahay laakiin waxaa weeye qubays oo kii dahaarada ahay oo la niyeysanayey ah ma isticmaali kadho lama gaarin dhiiggii baa weli jira haddii xajkoo kale joogto meelaha marka la marayo in la qubaysto ay tahay ama ciid oo kale ay tahay baa loo ogolyahay qubayska waay cibaadada la xiriiray ayib culimmadu hadda dambe waxay ka hadlayaan war gabadhan qur-aanka akhrintiisa loo diiday hadday mucallimo taho dadka qur-aanka badho dee dugsigii oo dhan iyo dadkii waxbaraysay iyo shaqadii oo dhan baa meesha ka baxaysa jaamacaddaanay mucallimad ka tahay macadkaanay ka tahay dugsigaanay ka tahay maxaa la sameeyaa arrin adag baa meeshii timid waay oo ama een, qur-aankii bay xifdigiisii baa ka baxaya ama way halmaamaysaa qur-aankii war gabdhahaas ma loo ogolaan karaa in ay la yidhaahdo iyaga ha loo ogolaado hawl weyn bay hayaane culimaa ogolaatay kuwii wax baranayey oo ardada ahaa iyagii maxaa la samaynayaa kitaabka inay qaadaan een, imtixaan bayba gelayaan qur-aankiiba imtixaan ku geli lahaa waqtigii baa soo galay iyagana dhiiggii bay markaa qabaan imtixaankiina dee iyagii loo joojin mayo Ee, maxaa la samaynayaa ma geli karaan waa culimaa tira hayska ha galaan waaye aqwaal baa jidha iyo madaahib oo madhabka shaaficiga dhexdiisa culimaa baa jira intuba way ka hadleen asalaatu marka tani waa salaadii salaadu waa wax cajaa'ib ah waa rukniga labaad towxiidka ka bacdi arkaanta islaamka isagaa ugu fadli badan shahaadateynka ka bacdi towxiidka ka bacdi salaadu waa xadra rabbaaniye qofka muslimka ah markuu rabo salaada inuu galo wax kastoo mashquulin lahaa xagga ha iskaga dhigo ha soo xaadirsado inuu ilaahay xadradiisii hortaagan yahay ka culimmada qaar waxay dhaheen salaada aan khushuuc lahayn tusaalaheedu waa jir aan naf ku jirin qof maydo halkaa yaalla hadda si oo kale weeye wax aan naf lahayn salaad aan khu- khushuuc lahayn waa salaad aan naf lahayn ruuxda iyo nafta salaadu waa khushuucda weeyaan marka salaadu waa wax aada iyo aada u cajab badan asalaatu salaadu luqatan xagga luqada adducaau ducaa la yihahdaa bikhayrin lagu ducayso khayr oo lagu duceeyo weeye wa sharcan xagga sharcigana salaadu waa aqwaalun oraahyaal aqwaal la akriyo wa afcaalun ficilo la sameeyo muftataxatun lagu furfurto bitakbiiri allahu akbar baa lagu furfurtaa muqhtatamatun lagu khatimo bitasliimi salaamo naqsi assalaamu calaykum baa looga baxaa allahu akbarna waa lagu galaa salaadu wataa qaaliban inta badan salaada haddii lagu dhaho qeex waa sidaas aqwaal iyo afcaal allahu akbar lagu bilaabo assalaamu calaykum lagu dhammeeyo qaaliban kayru qaalib soo saar marka qaaliban baa lagu yidhi maxaa maxaa maxaa maxaa baxaya waxaa jira salaad aqwaal keliya ah wax la akrinaya keliya laakiin aan afcaal ba lahayn maxaa ka mid a nin curyaana oo aan rukuuci karin oo sujuudi karin oo istaagi karin oo iska fadhiya salaaddii tukanaya muxuu samaynayaa afcaal miyuu leeyahay mada aqwaal waxbuu akrinaya bes salaaddii buu akrinaya faatixada waaye marna salaadda afcaal keliya noqotaa qof akhras ah akhras oo aan waxba akrin karin oo afku xiran yahay yaa oo kale dee muxuu samaynayaa waxma akrin karee uu iska afcaashi uu samayn karaa rukuucdii sujuuddii wixii ka waran qof baa dhibaata ku dhacda ilaah naga ilaashay markaasuu wuxuu noqday mana hadli karo mana dhaqdhaqaaqi karo sida hadda xanuunada qaar dad ku dhacaan oo kale bes saas u yaal mana hadli karo aqwaalna male afcaalna male laakiin maskaxdiisi iyo caqligiisi iyo xawaastiisi waa joogtaa habuu arkayaa waka muxuu samaynaya salaaduu qalbiga ka tukanaya qalbiguu ka tukanaya marka salaadaas maxay noqotay aqwaalna male afcaalna male qaacidadaa hore way ka baxday waa salaad macnawiyaa hadda salaada janaazada iyo iyada lafteedu waa wax la akrinaya afcaal male allahu akbar qofku markuu yidhahdo saasuu iskaga taagan yahay bes afcaal sugnaa mooyaane afcaal kale male oo qof baa tiir lagu xiran waa la tooganaya ama wixii la mida afcaal male meel baa saa loogu xanibo isagoo dhan saasuu xiran yahay marka la tooganayo Ee, salaad buu rabaa inuu tukadoo kale waayo afcaal male taasna halkaasaa la dhigay marka salaadu waa cajo badanta aayaad badan iyo axaadiis badan baa looga sheekeeyay hal salaad qofkii ka taga taariku salaad weeye bes waa la dilayaa hadduu dhaho layguma lena waa gaalnimaa loo dilin hadduu dhaho waa laygu leeyahay laakiin ma tukan oo cududaar uusan lahaynna khalaas waxa weeyaan waa muslim xaddii baa laga goynaya waa la dilaya waxaa ciqaab la sheegay hal salaad hadduu ka tago waxa weeye taariku salaadku wixii loo sheego balaayo ahaa baa dul hoganaya ayib laakiin qofka salaada markuu ka tago si dabacsan oo tartiibaa loola hadlayaa loogu waaninayaa loo sheegayaa war ilaahay horta ma rumaysan tahay war rasuulkiisa ma rumaysan tahay war salaada maxaa uga tagtay waka laakiin haddii hadal adag iyo colaad iyo dagaal lala galo waxaa laga yaabaa inuu sii cararo oo xumaantii sii daa'imo marka eh, taasna dani kuma jidho wallahu subxaanahu watacaala aclamu bisawaab